alxamdulilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi waslem allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kulli xaal waxaynu ku jirnay kitaabu اlaymaan walahu taqdiimu kafaarati bigayri sawmin calaa xinsin jaa'isin qiila waxaraamin waxau uhi walow waxa u sugnaaday qofkii dhaartay taqdiimu kafaaratin kafaaro inuu horraysiiyo bigayri sawmin soom waxaan ahayn uu ku kafaaro gudanayey oo ama xorayntii addoonta ama quudintii ah ama kiswadii ah inuu ka horraysiyaa buu leeyahay calaa xinfin jaa'isin xinfi yacnii bannaan macnaha inuu dhaartaa jebiyaa ay bannaan tahay xinfiga jaa'iskaana hadda wuxuu uga jeedaa kiiba waajibka ahaa oo dee hadduu markaa shay xaaraan ah samayntii uu ku dhaarto inuu jebiyoonu samaynini waa waajib shay waajiba ka tegiddii hadduu ku dhaarto inuu dhaartaa jebiyo oo uu sameeyaa waajib weeye ama kii manduubkaha ama kii mubaaxa inta way soo gelayaan marka kaa inuu ka horraysiyaa buu leeyahay calaa xinsin jaa'isin marka ay tahay waxaan soom ahayn waa xadiid badan baa tilmaamaysa oo sida xadiidka bukhaariiyo muslim ay warinayeen anugu ma dhaarta uu nebigu uhi calaa yamiini uma araa hayraha khayra minha inuu ka khayr badan yahay ilaa kafartu can yamiini wa ataytu aladii huwa khayr waan ka kafaara gutaa dhaartayda kadibna waxaan la imaadaa ka khayr kale xadiidka abu daawuud iyo nasaa'i ay warinayaan cabdiraxmaan ibnu saabura idaa xalafta calaa yamiinin markaad ku dhaarta baa nebigu yidhi fara'ayta khayraha khayra minha kayrkeed inuu ka khayr badan yahay aad aragto fakafir can yamiinika uma ati aladii huwa khayr dhaartaada intaad ka kafaaro gudato waxaad la timaadaa ka khayr kale midda labaad waxay leeyihin kafaaradu waa xaq maali oo laba sababood bay leedahay labadaas sabab midna waa dhaarta midna waa jebinta dhaarta markaa midkood waa laga horraysiin karaayoo dhaartii mar haddii la helay jebintii waa laga horraysiin karaa laakiin labadaba lagama horraysiin karo waa sida markaa dee sakaatulmaalkii oo kaleoo xawl iyo nisaab bay ku waajibaysay haddii nisaabkii la helo xawlku waa laga horraysiin karaa laakiin nisaab iyo xawl midnaba adigoon haynin lagama horraysiin karaynin sidaas imaamu maalig iyo awsaaci iyo hawri iyo ilaa dhowr iyo toban saxaabadii ka mida ayaa qabaa laakiin waxay dhaheen waxaa wanaagsan bacda alxinsi un inuu kafaaro guto abu xaniifa ayaa leh in laga horraysiyaa bixaali nabag ma bannaana taasi waa mid qiila waxaa la yidhi wa xaraamin xinfigii iyo jebintii dhaarta ee xaaraanta idna kafaaradii waa laga horraysiin karaa masalan markuu hadduu ku dhaarto inaannu sinaysanaynin inaannu khamri cabbaynin inaannu qofkaa dilaynin dhaartaas yacnii inuu jebiyaa oo masalan yacnii waana waxaan marka horeba waxay ku ahayd waajiba bay ku ahayd dee inuu zinadan ka tago khamrigan aanu cabbini inuu jebiyo oo uu markaa zinaysan ama khamri cabba miyay u bannantaysoo xaaraan kama aha taa lafdeeda wuu ka horraysiin karaa ayay leeyihiin oo laba qowl baa ku jiro ama laba wej baa ku jiro mid wuxuu leeyahay lama ogola waayo qofkii oo yidhi wallaahi inaanan zinaysanayn wallahi inaanan khamri cabbayn hadduu kafaaradii horraysiiyo macnaheedu waxa weeye kafaarada inuu wasiilo uga dhiganayo zinadii ama khamrigii qolada diidani sidaasay leeyihiin qolada bannaynaysaana ee waqiila waxaraaminlina waxay leeyihiin may qolada hore waxay leeyihiin waa bannaan yahay horta qole waxay leeyiin ma oggola qolen waxay leeyiin waa bannaan yahayoo dee kafaara gudashadan bannaysasho iyo xaaraan iyo xaaraan midnaba kuma tacalluqdo oo isagoo kafaaro gutay unbaanu haddana samayn karin yacnii zinadii iyo khamrigii midnaba qultu hadaa asaxu kana asaxa baanin buuhi wallahu aclam wa kafaarati dihaarin dihaar kafaaradii in laga horraysiiyo aan soom lagu kafaaro gudanaynin cala alcawdi noqoshadii ayaa iyaduna u sugnaatay qofka leannahu waa labadii sababood mid ka mid a oo dee dihaarkii iyo cawdkii waxaana dee waxay ahayd cawdku aynu soo nidhi waa inuu zaman iyo wakhti uu haysto haweenaydii oo aanu dalaaqeedii raacinin haddaba waxay suurtagal ku tahay oo lagu suuraysan karaa unbay yidhaahdeen masalan haweenay rajciye ah ayuu dihaaray u yidhi anta calayga ka dahri ummi rajciyana dee xukmu sawja yidhahdo in la dihaaraya way bannaanayd wuxuu noqon karaa un gabadhaa nin ku noqday oo haystay oo kafaaradii ay ku ajaysaa markuu soo rajciyeyso ilaa imminka way baayinaysaa saasay ku soconaysaaye markaasuu dabeetana intuu kafaaradii bixiyey buu gaweenadii soo rajciyeysay taas ayay markaa taasina ku suurtogelaysaa wa qatlin calaa mowtin walahu taqdiimu kafaarati qatlin kafaaradii dilka cala almowti inuu ka horraysiiyaa buu leeyahay masele qof buu waxyeello u geystay dabeetana qofkii baa la yidhi nafdii waa ka gurmaysaa isagoon dhimannin inuu kafaaradii horraysiye aan soomka ahayn ee masele cidqiga oo kale uu ku kafaaro gudanayey inuu horraysiyaa buu taana leeyahay le'annoo sababtii ayaa la helay laakiin iyadoo nabarba jirin qofkaa nabar baan u geysan doonay waan kasii kafaaro gudanaya iyada lama oggola wa manduurin maaliyin shay uu ku nadray oo maali ah masalan wuxu uhi ilaahay hadduu qofka xanuunsanaya ii shaafiyo ama yacni ciddaa iga maqan ii soo celiyo wuxuu igu leeyahy inaan waxaa sadaqaysa ama inaan addoon xoreeyo cidqigii iyo sadaqadiiba waa laga horraysiin karaa iyadoo markaa aanu kuu bogsanin ama kii maqna aanu kuu soo noqonin macnaha masaladaas waa intaa faslun haadaakani faasil weeye fii sifati kafaarati اlyamiin kafaaratu اlyamiinka sifadeedii ayuu u fasal yahay yatakhayaru waa door qaadanayaa fii kafaarati اlyamiini kafaaradii dhaarta bayna cidqin xorayn ka dihaari sidii dihaarkii oo kale ah wa icaamin wa bayna icaami casharati masaakiina iyo toban miskiin quudintood likulli miskiinin miskiin kasta la siiyo muddu xabbin mud firyahoo min haalibi quuti beledii beledkiisa quudka ugu haalibsana wa kiswatihim iyo aratirkooda bimaa shay uu ku aratira yusamaa lagu magacaabi kiswa kiswa iyo dee hun lagu magacaabayo ka qamiisi ma weeye aw cimaamatin aw isaarin laa khufin wakhufaasayni iyo wamandiqatin maya walaa yushtaradu lama shardiyo saraaxiyatuhu inuu u suubamay lilmadfuuci ilay ka loo dhiibayo fayejuusu saraawiilu a sagiirin mid yar surwaalkii ayaa likabiirin bannaan in la siiyo laa yasluxu lahu aan u soobanayn wa qutlun iyo wa kataanun iyo wa xariirun ayaa liimra'atin wa rajulin ayagana u bannaan wa labiisin iyo mid la xidhayoo lam tadhab aanay tegin quwatuhu awooddiisu aanay tegin kafaaradan yamiintu waxaa la yidhaha mukhayara fi libtidaa murataba fi lintihaa xaggan bilowga mukhayar bay ka too qofku dhowr arrimood buu door u leeyihi xagga dambana muratabay ka tahayoo haddii aad saddexdaa shayd u door leeda weydo kaas ayaad samaynaysaa weeye oo fa kafaaratu itcaamu casharati masaakiina aw kiswatu aw taxriiru raqaba saddexdaa door buu leeyahy faman lam yajid fa siyaamu alaaata ayaamin soomahayn saddex maalmood soomku marka xagga hore mukhayaray ka tahay oo dafku qofku saddex arrimood ayuu khiyaaru leeyahay xagga dambana muratabay ka tahay sababta ay ku waajibaysaana waxay leeyihiin jumhuurtu waa laba arrimoodoo alxiiu walyamiinu macan waa dhaarta iyo jebinta dhaartii la jebiyo haddaba wuxuu uhi sheekhu yatakhayaru waa door qaadanayaa qofkii kafaaro gudaniye fii kafaarati اlyamiini wuxuu u door qaadan bayna cidqin xorayn ka dihaari ka cidqi raqabatin ka dihaari ka raqabati ama ka cidqi dihaari cidqigii iyo xorayntii dihaarka oo kale ah macnaha addoon xoraynteed ayuu door qaadan sidii kafaaradii dihaarka addoontii la xoraynaya oo kale ah oo bimacnaa raqaba muumina bilaaceebin yukhilu bilcamali aw kasbin addoon muumino ah oo aan lahayn ceeb camal ama kasab ka dhibaya taa iyo wuxuu door qaadan wa idcaami casharati masaakiina wa bayna iطcaami casharati masaakiina iyo toban miskiin inuu quudiyo likulli miskiinin waxaa la siiya muddu xabbin mud firi ah ayaa la siinoo min haalibi quuti beledii beledkiisa qudiga ka ugu qaalibsane meeshaa lagu quuto ah yacnii mudkii oo sacabkii oo ama nuskiilihii wa kiswati wa bayna kiswatihim iyo inuu kiswo iyo arratirkooda ayuu u door leeyihi bimaa shay uu ku arratiro yusamaa kiswa lagu magacaabiyo caada ahaan la xidho saddexdaa arrimood buu u door leeyaho xaggaa hore mukhayar bay ka tahay maxay noqon markaa markaa waxaana weeye dee kafaaradan goorta uu bixinayaa marka uu dhaarto ee haddana dhaartii uu jebiyo ee wuxuu idhi waan samaynayaa samayn waayo ama wuxuu idhi ma samaynayo uu sameeyo marka yemiintaa iyo xinfigaa la helaa kafaaradan lagu yeelanayaa haddaba kiswada wixii lagu magacaabaya maxay ka qamiisin dee qamiiska waa maradaa dheeree jidhka wada gaadhaysa uun kii dumarkaa la odhan karaa oo kii raggaa markaa la odhan karaa ow cimaamatin ama cimaamad ow isaarin ama isaaro markaa hosguntigii markaa ama googaradii ama macawisi waxa hoosalaysha isaar la yidhaahdaa laa khufin ayada khufkii maya cagaha la gelinaya haraggaa yacnii sigisyada ama sharabaadadoo kale ahaa ee haraggaa maya qufaasayni iyo qufaasaya golofiskii gacmaha la gelinaya maya waa mindaqaas mindaqaduna waa shakadii ama waa kiishadii dhexda lagu xidhanayey ayaduna taasi ma gudaysa inaad xabad kiisha ama xabad suuna aad siisaa ma gudayo walaa tushradu lamana shardiyo salaaxiyatuhu inuu u suubamo lilmadfuuci ilayhi kan loo dhiibayo kiswadan iyo waxaan inuu u suubamo ayada shardi ma aha oo fa yajuusu waxa bannaan saraawiilu sakhiirin mid yar surwaalkii likabiirin mid weyn in la siiyo laa yasluxu aan u suubamayn inaad markaa xabad surwaal ciyaala inaad siisa nin weyn oo miskiin ahood markaa kiswa uga dhigtaa bannaan ciyaalkiisa ha u geey inuu isagu xidhan maaha wayajuusu quطnun waxa bannaan cudbigii wa kataanun targalkii wa xariirun iyo xariirtii liimra'atin wa rajulin nin iyo gabadhba waa u bannaan tahay dee markaa haddii xariir la siiyo hablihiis iyo islaamihiisa ha u xidho wa labiisin iyo labiisoo markaa malbuus macnaa kii la xidhay oo lam tadhab aanay tegin quwatuhu quwadiisii aanay teginoo marahuna aan noqonin kaana waa la bixin karaayoo isaguna kiswo waa noqonaya laakiin hadduu wax baaliyooba yahay ma gelayo intaasi waa intay halkay mukhayara ka ahayd halkay tartiibta ka lahayd dee fain cajaza can alaaati saddexdaa hadduu kari waayo laasima waxaa ku waajibaya sawmu alaaata ayaamin saddex maalmood soomkood walaa yejibu tataabucuhaa israacinteeduna ma waajibaya filadanay haddaan qabanno ee wain qaama maaluhu hadduu maqanya intadana waa sugi walam yasuma soomayo walaa yukafiru cabdun bimaalin ku kafaaro gudan maayo ilaa idaa mallakahu sayiduhu طacaaman aw kiswa markuu mulkisiiye mooyaane oo waqulna anana yamliku waa mulkinaya weliba bal yukafiru bisawmin buu ku kafaaro gudan wain daraw hadduu dhibayana oo wakaanahu xaniifa waa xaniifa mid ku dhaartay oo ku jabiyey biidni sayidihim saama bilaa idnin buu soomi oo wujidaa labadaba bilaa idnin baa la helay lam yasum ilaa biidnin mooye ku soomi maayo wain aadina fii axadihima falasaxu ictibaaru lxalifi in la fiirinaya weeye wamanka bacdu xorunu yahay walxaa lahu maalu yukafiru lahu maalun uu sugnaaday yukafiru biطacaamin aw kiswatin ayuu ku kafaaro gudan laa cidqin xorayn ayada maya waxa uu sheekhu leeyahay raximah اllahu tacaala fain cajaza can alaaثati hadduu keri waayo saddexdaa aan soo sheegnay cidqu raqaba iطcaamu casharati masaakiin aw kiswatun saddexdiiba waa keri waaye yacnii mid ka mida waa kari waaye saddexdoodiiba macnaa waa kari waaye lazima waxaa ku waajibayaa sawmu alaaata ayaamin saddex maalmood soomkood ayaa ku waajibayaa waayo waa siay aayaddu tilmaamaysay qofkii kari waayey inay fasiyaamu alaaata ayaamin saddex maalmood soomkood weeye walaa yejibu mana waajiba tataabuca saddexaa maalmood in la israaciyo fil adari haddaan qabanno ee yacni saddex yacni weeg baad u dhaxaysiin kartaa ثانigu wuxuu leeyahay adarka hortee waa waajibo ibnu mascuud baa akhriyaya alaaثata ayaamin mutawaaliyaatin ayuu akhrinayaa qirada shaadadaana culimmada usuuliyiintu waxay yidhaahdeen waxay la derajo tahay khabarulaaxaad xagga ku dhaqanka waxay la mid tahay khabarulaaxaad walaa yajibu tataabuca fi اladhari haddaba wain haaba hadduu maqan yahay maaluu xoolihiisii waa ka durugsan yihiin hadalkanuu ku dhaartay oo markaa uu dhaartii haddana ku jebiyey ma waxaynu leenahay xoolama hayse iska soom intadarahu wuu sugu xoolihiisa intuu gaadhayo ama loo keenayo walam yasum mana soomayo li'anna xoola wuu haysaa soomkana waxaa loo baniyey ciddaan xoolo helin walaa yukafiru cabdun bimaalin addoon maalku kafaaro gudan maayo oo dee maba laha oo isagii baa xoola la leeyahay ilaa idaa mallakahu sayiduhu mallakahu sayiduhu sayidkiisu markuu milkisiiye mooyaane طacaaman aw kiswa wuxuu ihi waxaan ku milkisiiyey raashinka ama radbeelkaasee ku kafaaro gudo marka hadduu sayidkiisu milkisiiye mooyaane طacaaman aw kiswa oo waqulnaa yamliku weliba aynu nidhaahno waa milkinayaa haddii la milkisiiye waa milkinayaa oo waxaa khilaaf baa jira marka horeba masaa'il khilaaf ku salle buu mararka qaarkood inoo soo dhigay isagoo khilaafka ay ku salka lahaayeen inoo soo dhigin ayuu inoo soo dhiga iminka addoonka haddii wax la milkisiiyo ma milkinaya mise ma milkinayo qowlka raajix waxa weeye ma milkinayo waayo laxdaadii awrkaaga haddaad tidhaahdo laxdaa kalaan guseeye ma ma waxaasaan guseeye miyuu milkinaysaa waa maya isaguna waa saasoo kale qowl marjuuxa baa jira oo laga xoog badan yahay o dhanaya wuu milkinaya haddaba wuxuu leeyahay ilaa idaa mallakow sayiduhu طacaaman markuu milkisiiye mooyaane ow kiswat oo waqulna aan nahna yamliku oon qowlkaa raajixa marjuuxa ku soconno bal yukafiru wuxuu ku kafaaro gudan bisawmin buu ku kafaaro gudan isagoo wax kale ma karayo wain daraw haddaba soomku hadduu dhibayo kulayl baa jira maalinta ayaa dheer shaqadii sayidkana waa kaga daciifayaa qaban kari maayo oo wa kaana uuna ahaa xalafa mid dhaartay oo waxaninta dhaarta ku jebiyey biidni sayidii sayidka u idmay marka horeba dhaarta iyo dhaarjebiddiiba sayidka u idmay saama waa soomayaa bilaa idnin isagoon sayidka idankaisa kamana mancin karo walow xataa shaqadiisaa ka daciifta lianno isagaa idmay ow ama wujidaa waa la helay alxaliifu waalxindu bilaa idnin dhaartana uma idmin jebintana uma idnimin oo labadiiba bilaa idnin bay noqdeen lam yasum ilaa biidnin idan ayuunbuu markaa ku soomi karaa uu idmo le'annu sababtii mar haddaanu u idmin xaqiisuna waa cala alfawr kafaaraduna waa cala taraakhi hadduu bilaa idni soomana waa u gudayaa ee wain adina fii axadiha midkood hadduu u idmo dhaarta ayuu idmay ama xinfiga ayuu idmay falasaxu asax waxaa weeye sayidka idankiisa wa falasaxu ictibaaru lxalifi ictibaaru idni sayidina fi lxalifi sayidka idankiisu wuxuu ictibaariya wax ka soo qaad yeelanayaa uun markuu dhaarta u idmay oo hadduu dhaartiisa ku idmuu dhaarla'aan ku jebiyey bilaa idnin buu ku soomayaa le'annu mar hadduu dhaar u idmay wuxuu idmay wixii ka ratibmayeyna haddiise aanu dhaarta mar kale u idmin ee xinfiga unu idmayna yacni bilaa idin ma soomi karo aanigu wuxuu leeyahay may waxaa asaxa ka hor jeeda ictibaarta xinfiga ayaa leh oo hadduu xinfiga u idmay bilaidnin buu ku soomi karaa oo yemiinta ayaa dee maanica ah oo markaa falaysa idnu fiiha idnan fi iltisaami alkafaara kafaarada islaasiminteeda uma idmin wamanka bacduhu barhkii xurun uu yahay walxaal lahu maalun xoola ay u sugnaadeen yukafiru waa addoonka mubacadka la ydhaha isagu nis baa xooloo niskaasuu markaa maaliku shaqaysiintiiba xoola ku yeesha walahu maalun xaal xoola u sugnaadeen yukafiru biطacaamin aw kiswa ayuu ku kafaaro gudan laa cidqi ku kafaaro gudan maayo cidqii dee walaa ayuu daba ayaa daba socda walaana xaquma leh faslun aadaakani faasilun mid inoo kala saari weeye fii ma taqadama fii ma saya'tii waxaanu kaga hadlayaa sheekhu marka lagu dhaarto qofku ku dhaarto meel degiddeed cid la degiddeed meel geliddeed masaa'il firidhsan oo noocaasoo fara badan ayuu halkan nooga gelayaa xalafa idaa xalafa markuu dhaarto laa yaskunuhaa daartan inaannu degaynin ow laa yuqiimu fiihaa inaannu ku nagaanaynin falyakhruj filxaali haddaba ha baxo fa in makasa hadduu nagaado bilaa cudrin xadiisa waa dembaabo waa jebiyey dhaartii wain bacasa mataacahu alaabtiisa haba dire'e wain ishtaqala hadduu isku mashquuliyo biasbaabi alkhuruuji asbaabtii bixidda ka jamci mataacin alaab ururinteed weeye wa ikhraaji ahlin iyo wa lubsi hawbinba weeyaane lam yaxnad ma dembaabayo walow xalafa hadduu dhato laa yusaakiru fii haadi daar inaanu la deganaanaynin fakharaja axadumaa fi lxaali midbaa markiiba baxay lam yaxnad wakada low buniya haddii la samaynamaa jidaarunna waa la mid walikulli jaaminin madhalun meel looga soo gala uu leeyahy filasax haddaan qabanno wuxuu idhi sheekhu raximah ullahu tacaala xalafa idaa xalafa marka uu ku dhaarto qofku laa yaskunuhaa daar inaanu gelaynin degaynin macnaha sukno hoy ka dhiganaynin oo masalan dee way dhici kartaa in lagugu dhibo deetana wallaahi inaanan degayn daartaa ayaad ku dhaaratay waana daar mucayana waaba gurigiinoo lagugu dhibayba yacni waa guri qof cidkusiyo ku dhewi wallaahi laa askunuhaa buuli aw laa yuqiimu fiiha wallaahi inaanan ku nagaanayn buu yidhi markanuu dhaaranayo maa ku dhex jira falyakhruj fi lxaali hadda ha ka booda deeddaa uga bood hadduu doonayo dhaartu inaanay ka jabin oo dhaartiisa uu biri u sameeyo aanu kafaaro bixinin dabadda fudhaha uga yidhaahdo fa in makasa haddii uu markaa iskaga sii nagaaduu ku sii jiro bilaa cudrin cudurdaarlaan xaniifa waa dembaabaya u dhaartiisii waa jebiyey oo bimacnaa hadduu jebiyana waa maxay kafaaradii baa lagu yeelanayaa wain bacasa mataacu alaabtiisii dabaddaba ha u saaree mar hadduu isagu ku sii nagaaday dhaartii waa jebiyey dawaam iyo bilow baa waa la yidhaahdaa deganaanshaha wain ishaqala hadduuse isku mashquuliyo dhaarta kadib biasbaabi alkhuruuji sababtii bixidda ka jamci mataacin waaba alaabta ururinteedii xanaantiisii buu ka urursanayaa war gaadhi igu yeedha buu leeyahayo markay alaabtii buu dabadda u soo guranaya wa ikhraaji ahli reerkii buu leeyahay naga saara meesha inaga eriya wa lubsi thoobin maradii buu xidhanayaa lam yaxnad kuma dembaabayo markaa taasoo dhaartiisii muu jebinnin le'annahu laa yucaddu saakinan qof deggan lagu tirin maayo eh qof dee ka tabaabulshaysanaya oo ka baxaya ayuunbaa markaa lagu tirinayaa lam yaxras walow xalafa hadduu ku dhaarto laa yusaakinuhu inaanu ninkaa la deganaanaynin yusaakinu hebel ninka la yidhaha inu la deganaanaynin laa yaskunu bay tii hor ahayd tanna yusaakinu waa saakana waa mufaacalo waa laba qof inaanu la degaynin qofkaa hebel ee guri bay ku weytaysun wallaahi inaanan ninkaa guri kula jiraynin fii haadihi daari inaanu la deganaanayn buu ku dhaartay fakharaja axadumaa midkood baa filxaali markiiba baxoo dibadda u booday lam yaxnas ma dembaabayooo dee musaakanadii baa jiray haddii laakiin la sii wada joogo dee waa lagu dambaabay dhaartii wuu jabiyey ninkaasi inuu dee alaabta rariddeeda iyo asbaabtii khuruujka iyo bixidda isku mashquulinayo mooyaane wakadaa waxaa la mida low buniya baynamaa jidaarun haddii gidaar la dhiso ayaa yaro la mida walikulli jaanibin dhinac walba madhalun filasaxi meeluu ka soo galo loo sameey isla markiiba haddii gidaar markaa halkaas laga sameeyo ama yacni jaajuur maada ama marka alwaax iyo markaa siica lagu sameeyey markii dee laba albaabbaa loo kala sameeyey taana kuma dembaabaya bay leeyihiin taanigaas xaggoodee wuxuu leeyahay maye mar haddii inta dee dhismuu soconayaba se uma wada degana daruurana ma jirto markaa weliba kaasiiya xoojinayaan waxay leeyn dhaartii waa jebiyeen waa jebiyey walow xalafa hadduu ku dhaarta laa yadkhuluhaa daarta inaanu gelaynin wahuwa fiiha waa ku dhex jiraa aw laa yakhruju inaanu baxaynin wahuwa khaariju waa ka baxsanyay falaa xinsa bi haada kaca kuma dembaabin ow laa yatasawaju inaanu guursanaynin ow laa yatataharu inaanu daahirsanaynin ow laa yalbasu inaanu xidhanaynin ow laa yarkabu inaanu fuulaynin ow laa yaquumu inaanu istaagaynin ow laa yaqcudu fastadaama haadihi alaxwaal buu daa'ima xanifa waa jebiyey dhaartii qultu waxaa li nawowi haddaanay taxniidu bistidaamati tasawuj watatawuri haladun weeye liduhuulin ilow ka yimi waistidaamatu tiibin laysa tatayuban ma ahanin fi lasaxi wakadaa waطun wa sawmun wa salaatun ayaa isaguna la mida wallahu aclam wuxuu yidhi sheekhu walow xanafa hadduu ku dhaarta laa yadkhuluhaa daarta inaanu gelayn wallaahi inaanan daarta gelaynin buui huwa fiiha waana ku dhex jiraa markuu saa leeyahay aw laa yakhruju wallaahi inaanan ka baxayn buuhi wahuwa khaarijun waa ka baxsay oo dabadaasaa buu ka jiraa falaxinta labadaa suura midnaba dhaar jebin iyo dambaa ma jiro bi haada yacnii kaa yacnii dhaar markaa dhaar jebin ayada arrintaa kuma sugna kaa la soo sheegay ee gelidda iyo bixiddaasa uu ku dhaartay dhaartii kuma jebin li'annahu gelid maxaa la yidhaha waa inaad dabad ka timaaddood guda timaaddo bixidna waa inaad guda ka baxdo dabad u baxdo dee labadii midnaba laga heline markana gelidi waxay dee wuu ku dhex jiray amabuu soo gelina wuu ku dhex jiray inuu dabad ka soo galaa bay ahayd markana dee waxay ahayd bixidda ma baxayo uu yidhi uu dabadda ka sii taagna inuu gudaha ku jiro dabadda uga baxabayd labadii midnaba lama helin hadda markaa sida hadduu ku sii jiro ama dabaddii ka sii joogana dee lama helinoo dukhuul iyo khuruuj midnaba lama odhanayo ow laa yatasawaju inaan wallaahi inaanan guursanayn buuhi xaasa waa leeyi ow laa yatadaharu wallahi inaanan tahaaro qaadanin waanu tahaaro qabaa ow laa yalbasu inaanu xidhanaynin waana xidhan yahay ow laa yarkabu inaanu waxaa fuulaynin waana fuushan yihin ow laa yaquumu inaanu istaagaynin waana taagan yihin ow laa yaqcudu inaanu fadhiisanaynin waana fadhiyaa fastadaama haadihi alaxwaal axwaashaasuu markaa sii daciimo xaaskii oo tahaaradii oo xidhashadii oo fuushanaantii iyo fadhigii oo taagnaantii ayuu iskaga sii jiray xaniifa waa dembaabay oo qofkaasi dhaartii wuu jabiyey oo kafaaro ayaa lagu yeelanayaa oo dhaartii wuu jabiyey qultu waxaan idhi nawowi haddaanay taxniisuhu yacnii xinsi ku xukumiddaa yacnii xukumiddaa lagu xukumay xinsiga inuu jebiyey dhaartii masaa'ilka horta xagga xidhashada daa'imiddeeda fuulidda daa'imiddeeda istaagga iyo fadhiga iyagu waa saxiix oo qofku hadduu wixii sii xidhnaado wixii sii fuushanaado sii taagnaado sii fadhiga waa saxiix oo labistu yooman rakibtu yooman waa la odhanayaa haddaba wuxuu yidhi qultu taxniisu biistidaamati tasawuj ku dembaajinta iyo dhaarjabinta lagu xukumay inuu markaa ku jabiyey biistidaamati tasawuji guursiga daa'imidiisa waxaaskiisii sii daa'imsaday wa tadahuri iyo tahaaradaau sii daa'ima khalatun weeye le'annu waxay khilaafsantahay sida markaa ay jasmiyeen ee inaan arrimaha lagu dembaabayno dhaartii aanu ku jabinin waa liduhuulin waa nisyaan iyo ilow iyo kaflo sheekha ka dhacday lannu tasawaju shahran bil ayaan guursaday min shahrin laga soo bilaabo ayaa la odhanayaa tasawujku waa aqbalidda caqdiga marka ayada kuwaa daa'imiddooda hadduu sii daa'imo ayada wuu ku damaabi loodhamaya laakiin arrimaha kale ee lubsiga iyo rukuubka iyo qucuudka iyo qiyaamka ayaga sii daa'imiddooda dhaartii buu ku jebiyey wasidaamatu tiibin tiib iyo udug sii daa'imiddii sii joogtayntii laysa taayuban maaha nin filasaxi wallaahi la atatayabu buu yidhi wallahi inaanan udugsanayn udug marsanaynin mid ku yaallay baa ku sii yaallay oo iskaga sii yaallay tadayub ma aha kaasina oo la odhan maayo dhaartii buu jebiyeyoo kafaara lagu yeeshay filasaxi haddaan qabanno waayo tadayub ayaan markaas lagu magacaabi aanigu wuxuu leeyahay nacamo tiib waa loo nisbaynayaa wakadaa wadun wa sawmun wa salaatun hadduu markaa inaanu la mucaamaloonayn xaaskiisii ku dhaarto isagoo laba mucaamaloonaya markaasuu sii daa'imay wa sawmun isagoo soom ku jiray buui wallahi inaanan yacnii soomaynin soomkii buu ku sii jiray isagoo salaad ku jiray buuhi wallaahi inaanan markaa tukanaynin waa iska sii daa'im macnaha hadalkaa miyaanay salaaddu markaa ku buraynin waxa la isagoo is-ilowsan ayuu hadduu sidaa yidhi ama yacni ishaaratu akhras ishaaro ayuu ku dhaartay markaa waddii buu ka dhaartay isagoo wada soom buu ka dhaartay isagoo sooman salaad ayuu ka dhaartay isagoo ku dhex jira wuu sii daa'imay markaa kuwaasina ayagana istidaamadooda ku dembaamayeen fil asaxi haddaan qabanoo dhaartii ayuu jebiyey lama odhanayo waman xalafa qofka ku dhaarta laa yadkhulu daaran inaanu gelaynin xaniifa wuxuu ku damaabayaa bidukhuuli dihliisi daarin bidukhuuli dihliisin dihliis gelidii daakhila albaabi ah ow bayna baabayni ama laba albaab u dhaxeeya laa bidukhuuli daaqin barande qudaama albaabi albaabka hortiisa isaga ku dembaabi maayo walaa bisucuudi saطxin saqaf koridii oo hayr muxawadin aan soo dayrinay wakadaa muxawadun finasaxina waa la mid walow adkhala yadahu aw ra'sahu aw rijlahu hadduu geliya lam yaxras ma jabinin dhaartii oo ma dambaabin fain wadaca rijlayn fiiha hadduu dhiga muctabidan calayhima isagoo cusyanaya xaniifa dhaartii wuu jebiyey ee walow in hadamad hadday dunto oo fadakhala uu galo walxaal qad baqiya asaasu lxiitaani xidaankii iyo dayirki yacni gidaaradii asaaskoodii uu sii baaqi yahay xaniifa ee wain saarad hadday noqoto fadaa'an bannaan ow juclad masjidan baa laga dhigay oo xamaaman baa laga dhigay oo bustaanan baa laga dhigay falaa maya waxau sheekhu leeyahay waman xalafaha ku dhaarta laa yadkhulu daaran daar inaanu gelin wallaahi inaanan daartaa gelayn buuli xaniifa wuxuu ku dambaabayaa bidukhuuli dihliisin dihliis gelidii dihliis wadaaddo iska daashfardoodun bay odhan jireen hortuu ereygu waa farisi mucraba oo la carabiyeeyey waxaana yidhaahdaan almadkhal bayna albaabi waddaar ama yacni meeshan masele marka albaabka laga soo gala daaradan dheer ayaa la yidhaahdaa marka dihlihiiskaasoo daakhila albaabi albaabka gudihiisa hadduu galo walow maqsinadiiba yuu gelinbe-e ama albaab kalaba yuu ka sii dambayninbe-e albaabkaas aanu ku guda jiray aan albaab ka dambaynin ow bayna baabayni ama laba baabood ayuu laba albaab udhaxeeya albaab hore iyo mid danba udhaxeeya waa meeshaa dhexe u bannaan madkhalka iyo meesha laga gala ee dhexe weeye halkaa hadduu galo wuu ku dambaabayaa daartii ayuu ka mid yahay qofkuna hadduu albaab ka dhaafo dee wuu galay baa laodhanaya laa bidukhuuli aaqin laa bidukhuuli daaqin daaqigu markaa waxa weeye waa barando oo kaleyn odhan karnaa waa meeshaa yare markaa hadhaysanaya qudaam albaabi albaabka hortiisa barandahaasoo kale hadduu gala ayada dhaartii buu jebiyey la odhan maayo daartu ka dhaartay buu galay leannu haba ka mid ahaado marka la iibinaya haba gelaya laakiin qofka halkaa barandaha war maxaad aqalka noogu soo gashay la odhan maayo laakiin qofka dee halkaa dihliiska gale ee albaabka dhaafaa dee aqalkii waa ku guda jiray war dibadda nooga bax baa la odhanaya walaa yaxradu ku dambaabi maayaana bisucuudi sadxin daartii wudhi geli maayo hadduu sadxigeedaa sare u baxo oo hayru muxawadin aan soo dayrnayn oo aan dayrna markaa dusha ku soo lahayn ayada markaa taa hadduu galo lama odhanayo daartii buu galo daartii buu jebiyey leannu laa yusamaa la odhan maayo oo lagu magacaabaya daakhila luqata walaa curfan li'annahu waxa weeye sadxigani dee waa xaajiska maraa ka ilaalinaya daarta kulaylka iyo qabowga iyo dayrkeeda asarunbuu markaa la mid noqonaya wakadaa muxawadun sadxun muxawadun sadxiga muxawadkaa dhinacyada afartaa laga soo dayray ee markaa gidaarka lagu soo xeeray ayaa isaguna la mida hadduu galo oo hadduu dushiisaa kora isagana lagu tilmaayo filasdaqoon taanigu wuxuu leeyahay maye mar hadduu muxawad yahay oo weynan hadiyo gola faqi dee dusha laga soo dayro hadduu sadxigu dusha ka soo dayran yahay iyadoo uu ku dambaabaya de xiitaankii daarta ayaa markaa ku hareeraysan waa haddii aan weliba dee saqaf saarayn haddii saqaf la saaro iyadoo uu ku dambaabaya qaطcan walow adhala yadahu hadduu gacanta geliyo daartii uu ka dhaartay inbuu gacanta geliyey waxbuu ka soo qaatay ow ra'soo madaxa ayuu geliyey ow rijla lugta ayuu geliyey lam yaxnas kuma dembayo markaa dee daakhil laguma magacaabayo nebigu isagoo ictikaafsan ayuu madaxa markaa caysho u saari jiray ay markaa u feeli jirtay haddana markaa bixid ictikaafkii burinaysa laguma tirinin xadiidka saxiixa bukhaariiyo muslim iyo ay warinayaan bacdu asxaabu sunan ayaa tilmaamaya fa in wadaca rijlayhi fiihaa labadiisii lugoodba hadduu dhex dhigo muctamidan calayhimaa isagoo cuskanaya oo masalan labadii lugoodtu isku taagan buu qaarkana xaggan uga riday laakiin labada lugood buu ku taagan yahay ayada xaniisa dhaartii waa jabiyo waa ku dao daakhil baa lagu magacaabaya laakiin hadduu dee isagoo dabada ku saqay in labada markaa lugood saa u geliyo oonu cuskanin markaa lama odhanayo markaa dee wuu galay ee waa markuu labada lugood geliyo isagoo weliba labada lugood ku taaganoo cuskanaya walow in haddabad hadday dunto daartii uu ka dhaartay inaanu gelaynin ayay cardaadiqaa noqotay fa dakhala waa galay wal xalqad baqiya uu hadhay asaasulxiitaani xiitaankii ama dee dayrkii ama gidaarradeediiba dhaho asaaskiisii iyo seeskiisii ayaa hadhay xaniisa waa ku dambaabayaayoo dee daartii ayay waxaanay ka mid yihiin uu ka dhaartay wa in saara daartaasi hadday noqoto uu ku dha yacni inaanu gelayn uu ka dhaartay hadday noqoto fadaa'an bannaan gebigeediiba dhulkaa lala sibay waa la xadhay meeshiiba ow jucila masjidan ama masjid baa laga dhigay ow xamaaman xamaam baa laga dhigay ow bustaanan beergeedood baa laga dhigay bustaan had iyo golol waxa la yidhaha beerta dhirta masracana geedgaabka ama kaashiroobiska ta laga beertaa la yidhaha falaa markaa ku dambaabi maayo geliddeeda waayo magacii daartu meesha uu ka baxay magac kale ayaa meesha yimi walow xalafa hadduu ku dhaarta laa yadkhulu daara zaydin inaanu gelayni xaniifa wuxuu ku dembaabayaa bidukhuuli maa shay geliddii daargeliddii yaskunuhaa bimilkin uu ku degan yahay laa biicaarati wa ijaarati wa qasbinti uu ku degan yahay maya ilaa an yuriida maskanahu halkuu degan yahay inuu la joodo mooyaane waayo xanafi wuxuu ku dembaabayaa bimaa yemliku wuxuu milkisan yahay walaa yaskunu aanu deganayn ilaa an yuriida maskanahu inuu ujeedo mooyaane waxau sheekhu yidhi walow xalafa hadduu ku dhaarto laa yadkhulu daara zaydin ninkaa zayd le daaruu leeyi inaanu gelaynin waa ugu yar mana sheegto nin guryo badan laho ayuu ahaayoo wuxuu uhi wallaahi daaraad leedahay inaanan gelaynin xaniifa wuxuu ku dembaabayaa uu dhaarti ku jebinayaa bidukhuuli maa daar geliddeed yaskunuhaa uu degan yahay ninkaasee bimilkin uu ku degan yahay daarta uu isagu leeyahay ee uu milki ku degan yahay ayuunbuu ku dembaabayaa laa bicaratin ammaanatuu ku degan yahay wa ijaaratin kilatuu ku degan yahay wa qasbin dhactuu ku degan yahay ayadaa hadduu galo ku dembaabi maayo le'annoo idaafada loo tiriya cid wax milkin kartaa waxay keenaysaa milkii inuu u sugnaado xaqiiq ah daara fulaanin ta uu isagoo xaqiiqatan u leeyahy bay noqonaysaa daartiisa laakiin tanuu markaa ima kirada ama ammaanada ugu jiro ama qasbiga daartiisii ma aha markaa daartiisii muu gelin ilaa an yuriidda daarta inuu la jeeday mooyaane maskanow halkuu degan yahay wallaahi daara fulaanin hebel daartiisa inaanan gelaynin hadduu ula jeeday halkuu degan yahay uun markaa wuu ku dambaabi tuu ammaanada ugu jiraya dhac iyo kiratu ugu jirayba hadduu saa ula jeedo wayaxnadu waxaa kaluu ku dembaabayaa marka uu yidhi iyo iskaga kaa dhexgelin oo iskaga kaa ekaanin markuu yidhi laa yadkhulu daara zaydin wayaxnadu wuxuu ku dembaabayaa bimaa yemliku daaruu leeyahay hadduu galo walaa yaskunuhu si aanu deganayn daaruu zayd leeyahay oonu deganayn boo reer kale uu ka gelaya hadduu galana waa ku dembaabayaayo lannahu dakhala fii daari zaydin xaqiiqatan ilaa an yuriidda markii hore inuu jeeday mooyaane maskanow halkuu degan yahay daara fura halkuu degan inula jeeday mooyaano hadduu taa ula jeeday daartiisa aanu deganayn geliddeeda ku dembaabi maayo walow xalafa hadduu ku dhaarta laa yadkhulu daara zayd inaanu gelaynin ow laa yukalimu cabdahu inaanu la hadlaynin ow zawjatahu inaanu la hadlaynin fa baacahumaa labadiiba waa iibiyey ow tallaqahaa islaaddii buu furay fa dakhala waa galay wa kallama waa la hadlay lam yacnad ilaa an yaquula daaraw haadihi inuu yidhahdo ow zawjatahu haadihi ow cabdahu haada fayaxnatu waa ku dammaabaya ilaa an yuriida maadaama milkahu oo milku inuu u jeedo mil intuu milkigiisu daa'im yahay mooyaane wuxuu leeyahay sheekhu walow xanafa hadduu ku dhaarto laa yadkhulu daara zaydin wallaahi ninkaa zayd layidhaha daartiisa inaanan gelayn buuli aw laa yukallimu cabdahu addoonkiisa wallaahi inaanan ninkaa addoonkiisa la hadlaynin aw zawjatahu wallaahi inaanan xaaskiisa la hadlaynin buuli fa baacahumaa daartii addoonkiibaa ninkii waa iibiyey aw طallaqahaa ama haweenaydii ayuu furay dalaq baa in ama rajciyo markaasi ciddadeedi go-ay fa dakhala daartii buu dabeetara galay wa kallama addoonkii iyo xaaskii buu la hadlay lam yaxlis kuma dembaabayo li'annahu xaqiiqada ayuunbaa la qallibayaayo daartiisii ma gelin addoonkiisiina lama hadlin daar nin kale leeya addoon nin kale leeya buu la hadlay daar nin kale leeya buu gal zawjadiisiina lama hadlinoo dee waa kuwii kala tegeyba waxayse leeyihin ilaa an yaquula inuu yidhaahdo mooyaane markuu dhaaranaya hadduu yidhaahdo daarow haadihi wallaahi laa adkhulu daara zaydin haadihi daarta hebel ee tan ah wallaahi laa ukallimu zawjatahu haadihi islaantiisa tana aw cabdahu haada addoonkiisa inuu ishaaro raaciye mooyaane fayaxnatu markaa wuu ku dembaabayaa hadduu daartii galo ama addoonkii la hadlay isagoo iibiyey ama islaantii uu furay oo markaa la hadlo kudaade ishaaro iyagun buui kanun buui markaa ishaaradana markaa la qalibayaa ilaa an yuriida inuu u jeedo mooyaane maadaama milku intuu milkigiisu uu markaa dee milkisan yahay mooyaane oo xataa ishaara ha jirtee hadduu niyada ku hayo intuu milkisan yahay haddaan galo addoonkaa intuu leeyahay haddaan la hadlo hadduu taa u jeeday ku dambaabi maayo marka dambe ama calishaaradi isagoo sameeyey islaantiina markaa isagoo ay kala tegeenba intay xaas tahay hadduu markaa niyaynayey iyadana ku dambaabi maayo markaa dambe walow xalafa hadduu ku dhaarto laa yadkhuluhaa inaanu gelaynin min dalbaabi albaabkaagu fa nusica waa la saaray wa nusica fii mowdicin aakhara minhaa daarta ka mid ah ayaa ayaa ayaa laga taagay lam yaxnas biaani ka labaad ku dambaabayo wax yaxnasu bilawali kii hore ayuu ku dambaabay fil asaxi haddaan qaban ow laa yadkhulu beytan inaanu gelayn buu ku dhaartay xaniisa bikulli beytin ayuu ku dambaaba min tiinin dhooba aw xajarin dhagaxa aw aajurin jaajuura aw khashabin lawxa aw khaymatin ama taandha iyo bangala ah walaa yaxnasu ku dembaabi maayo bimasjidin wa xamaamin wa kaniisatin wa gaari jabalin iyo buur godkeed kuma dembaabayo waxau sheekhu leeyahay walow xalafa hadduu ku dhaarta laa yadkhuluhaa daartan inaanu gelaynin mid albaabi albaabkan inaanu ka gelaynin waana wax dhici karoo albaab yaroo gaaban buu ahaayo dee wuu ku dakhramayba ama meel yaroo madow iyo waxbuu lahaayo waaba kus waaba ku turintore suu wallaahi inaanan albaabkaa mar dambe ka soo gelaynin fa nusica markiiba inta wastaad loogu yeedhay baa laga soo tuuray meeshii oo wanusiba fii mowdicin aakhara minhaa meel kaloo ka mida daartii ayaa laga albaabkii laga otaagay lam yaxnad ku dembaabi maaye biaani meesha labaadka geliddeeda wyaxnadu waa ku dembaabaya bilawali halkii hore hadduu ka gala fila saxeddaan qaban masaladani khilaaf kalay ku sallahaysaayoo waxaas khilaaf kalay salka ku haysaa uu yahay albaab ma waxaa loo yaqaannaa un meeshan daloosho ee laga gelayo mise albaabkan meesha ka taagan baa albaab loo yaqaannaa markaa haddii markuu leeyahay walow xalafa laa yadkhulu min dalbaabi fa nusica meeshiisi baa laga siiyey wanusica fii mowdicin aakhara minha daartiga lam yaxris biaani kan labaad ku dembaabi maayo oo hadda ogobay albaabkii hore iyo looxii hore iyo fardadii horea meeshan la geliyey meesha labaadka geliddeeda ku dembaabi maayo oo albaabka ayaa waxaa loo jeedaa uun meeshan dalooshe laga gelayo dee halkii dalooshuu ka dhaartay muu gelin markaa kama gelin meel kaloo dalooshuu ka galay weeye wayaxnau waa ku damaamayaa bil awali meeshii hore oo sii furan hadduu ka gala fila sax haddaan qabanno aanigu wuxuu leeyahay asaxa ka hor jeedaa sidaasuu cagsinayaa wuxuu leeyahay albaabku waa fardadan iyo looxan fardadan iyo looxan weeyaanoo hadduu ka labaad ka galo wuu ku dembaabayaa hadduuse kii hore ka gala ku dembaabi maayo leannu albaabkii waa kan dambe waa taanan loo soo raray markaa kan dambe ayuu ku kii hore ku dembaabi maayo markaa mararka qaarkood bay in badan tembiiha iyo minhaajiya bay ku badan tahay masale khilaaf salka ku hayso ayuunbaa markaa ay khilaafkeedii dusha soo dhigayaan in masalada khilaafkeed salka ku hayso aanay markaa soo dhigaynin waa saddexaad oo qowlulfarqi la yidhaha baa jiro isagu midnaba ku dembaabi maayo manfadkiiyo mansuuba labadaba waa la wada odhanaya albaabku wuxuu ka kooban yahay daloolkan iyo albaabka wada jira dee waa kuwan kala tegey ee daloolkiina halkii lagaga tegey albaabkiina meel kale la kaxay hadduu kan galla ku dambaabi hadduu kan galla ku dambaabi maayo rag maskaxda ka shaqaysiinaya salay ow laa yadkhulu waxa uu ku dhaartay inaanu gelaynin baytan guri xanife wuxuu ku dambaabayaa yacni laa yadkhulu inaanu gelaynin ama inaanu degaynin baytan guri buuri wallaahi inaanan guri u hoynin bannaankaygaasaalisigo guriba inaanan gelaynin xanife wuxuu ku dembaabayaa oo dhaartii uu ku jabinayaa bikulli beytin guri kastoo min tiinin dhooba ah dhooba haddii guri la malaasay oo dhooba hadduu galo wuu dembaabi ow xajarin dhagax laysa saarsaaray hadduu galo guri laga dhigtay wuu ku dembaabi ow aajurin jaajuur markaa mid laysa saarsaro laga dhigtay wuu ku dembaabi ow khashabin loox ow khaymatin ama taandho reer magaal iyo reer miyi midku doonaba haato lianna isma albeyti yaqacu calaa daalika kulli xaqiiqatan fi luqa waxaasoo dhammi guri way ku wada dhacayaan dhammaantood waa noqonayaan wajacala lakum min juluudilancaami buyuutan ilaahay baa in hargihii nimcolayda gurya laga samaysanaya inoo sheegay walaa yaxnadu kuwa se dembaabayo bimasjidin masjid kuma dembaabayo hadduu masaajid galo wa xamaamin xamaam hadduu galo wa kaniisatin kiniisa hadduu galo wa kaari jabalin guri buureed adiga gooraale buuraha yacni godad baa jira markaa dhagxaan khilqigo ilaahay sameeyo o la yska galo sida meelahan imminka laasgaaliya ee dhubato egteeday markaa kuwa faransiisi ku noqnoqdaan waa dhagaxyaal un daldaloolo una waaweyn una markaa dabeetana waxoogay wax yaroo sawiraahoo wax lagu qorquray ayuunbay markaa ina leeyihiin waa intaasoo kunoo sannadooda waxaana la caabudi jiro halkanaa la joogo wax alla wuxuu ku garanayo wuxuu ka arkaya toorma jiriy wuxuu ku dheeryahay toona waxa yar xariiqa yar uu egeegayo marka waa meelahaasoo kale misalax nabadgelay laydhaha baa jiro cadaadle ka sokeeyo isaguna hulweynahoo mojinabiga ay sheegayaana galay marka waqaari jabani kaanaysana guri lama odhanayo leanna laa tusamaa baytan curfan lama odhanayo masjidka gurigii ilaahay in laydhaha ma guri lama odhanayo xamaamkuna waa la mid kiniisaduna waa la mid ow laa yadkhulu inaanu gelayni calaa zaydin nin kale dhaa ayuu ku dhaartay fadakhala bayta fiihi zaydun wahayruhu ayuu galay xadiis baa ku dambaabay wa fii qowlin ina waddukuula calaa hayrihi hadduu niyeeyo duunahu isaga sokada lam yaxnad falow jahila xuduurahu meesha inuu joogo hadduu ka jaahil yahay fa khilaafu xinhi nnaasi kii ilaawi xinhigiisa khilaafkii ku jiray ayaa halkanna ku jira qultu walow xalafa hadduu ku dhaarto laa yusalimu calayhi inaanu salaamaynin fasallama calaa qowmin buu salaamay huwa fiihim uu ku jiro wastahnaahu waa soo rabay lam yaxras wain aطlaqana xaniisa fi lahari haddaan qabno oo ku dambaabaya wallahu aclam wuxuu leeyahay sheekhu ow xalafa laa yadkhulu calaa zaydin wallaahi ninkaasi inaanan u soo gelayn ninkaasi meeluu jooga inaanan soo gelayn buuri fadakhala wuxuu galay beytan fiihi zaydun wahayruhu guri uu ninkii iyo rag kale ku wada jiraan unbuu soo daf yidhi waa og yahay inuu ku jiro waa xasuusanya dhaartii cid qasabti ma jira xaniisa waa dembaabaya laannu ninkii u soo gel ninkii uu ka dhaartay inaan u soo gelayn u soo gel wa fii qowlin qowl wuxuu leeyahay inna waa hadduu niyeeye addukuula calaa hayrihi waxaa niyeeya inaan kuwa kale u galo duunahu isaga inaanu gelin ayaa niyeey lam yaxnas buu qowlku leeyahay oo masalada salaanta ayay isku waafaqsan yihiinoo markaa taasaa markaa waxay leeyihin aan uga qiyaasanaynaa laakiin qowlkaa hore wuxuu leeyahay ee isaga raajaxa ahi xagga aqwaasha iyo hadallada istidnuhu uu ku ansaxaa laakiin xagga afcaasha kuma ansaxo oo ma odhan kartid dakhaltu calaykum ilaa zaydan waan idiin soo galay zayd mooyane dee waa kan isna waad u soo gashay waa kan meesha ka muuqda laakiin salamtu calaykum ilaa zaydan waan idin salaamayntiinna kale isaga ninkaa ma salaaminanugu waad odhan kartaa marka xagga aqwaasha istidnaaha iyo soo reebkuu ku ansaxa laakiin afcaasha kuma ansaxo falow jahila hadduuse ka jaahil yahay xuduurahu inuu meesha joogo meesha ma meeluu ka og yahay may ahayn fa khilaafu xinfinnaasi kii ilaaway inuu markaa xinfigiisii iyo inuu dhaartii jebiyey iyo inaanu jebinin khilaafkii ku jiray ayaa ku sugan qofka jaahilkaa ama naasigaahi kitaabu talaaq baanan ku soo marnay marka hadduu masalan wixii uu ka dhaartay ilow ahaan ku galo ama jahli ahaan ku galo dee waa jebiyey iyo ma jebinin khilaafa baa jira asaxu waa inaanu jebinninoo xinti aanu imanno dhaartii aanay ka jebin kanna waa la midoo marka waxa weeye dhaartii ma jebinin meel kale ayuu inoogu xawilay fa fiihi qowlaa tafriiqi safqadii weeye falow jahila xuduurahu fa khilaafu xinfi naasi ka ilaawi xinfigiisa khilaafkii ku jiray ayaa masaladan ku sugan kitaabu talaaq baanaynu ku soo marray dib ugu noqda qultu waxaani nawowi haddaan ahay le waxaa la idhi arday iyo macallin midba midba ugu daranoo ardayna waxaa ugu daran kamaa taqadama si inoo soo hormartay dee sheegu maraba sii soo hormartay dee wuu gebgeblayn wadaadna waxa u daran waa kamaa sayatii dee isagaa laga rabaa waxa iman doona inuu sheego qultu waxaa nawowi haddaanay walow xarafa hadduu dhaarto laa yusallimu calayhi inaanu salaamaynin ninkaa fa sallama calaa qowmi huwa fiihim wuxuu salaamay qolo uu ku dhex jiro wastanaahu waana soo rabay lafdan aw niyatan ilaa fulaanan buu yidhi oo lafdan buu u soo reebay hebel war waa idin salaamay hebel mooyaane buu ninkaa salaami nagama dhaxayse ama niyatanoo niyada ayuunbuu niyeeyey lam yaxnad ma dembaabin taasoo dhaartii ma jebinin wain adlaqa hadduuse iska idlaaqo oo dhaartii oon waxba ka soo reebinay nimankii uu ku jira uu iskaga idlaaqo xadiisan fil adhari haddaan qabanno waa dhaartii waa jebiye wallahu aclam lianna alcumuuma yajri calaa cumuumi maa lam yukhasas cumuumku cumuumkiisuu iskaga socda intaan la khasisin aanigu wuxuu leeyahay laa yaxnau lianna lafda saalixun liljamiici walilbacd falaa yaxnau bishaki shaki markaa ku jebin mayno dhaartiisa ku dambaajin mayno faslun hadaakani faasilun weeye fi lxaliifi calaa aklin ow shurbin hadda halkanna wuxuu dabadaysu gelinayaa waxaasaan cuni iyo waxaa cuni maayo waxaasaan cabbi waxaa cabbi maayo maxay noqonaysaa wax barabadan oo noocaasa bu haddana iminka dabadaysu gelinaya xalafa idaa xalafa markuu ku dhaartay laa yakulu ru'uusa madaxyo inaanu cunaynin walaa niyata lahu niyan uma sugnanin xaniisa wuxuu ku damaabi biru'uusin madaxyo tubaacu waxda hallaybiyo laa tayrin waxuutin wasaytin maya wasaydin maya ilaa bibeladin tubaacu fiihi lagu iibiye mufradatan iyadoo gaara mooyaane walbaydu ukuntii ama beedkii yuxmalu waxaa lagu xambaarayaa calaa musaayiri baa'idihi kan beedaynaya ka ka soo baxa filxayaati nolosha ka dajaajin wa nacaamatin wa xamaami wey laa samakin iyo wajaraadin maya wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala xalafa idaa xalafa shakhsi markuu ku dhaarta laa yakul ruus madaxyo inaanu cunaynin wallaahi inaanan madax cunayn buuri waxbaa show ka soo marayoo walaa inaan afka saarin buuri walaa niyata lahu wax niyo ahoo gaaraahina ma laha oo wax gaaruu madax gaaruu u jeedo iyo madaxyo gaaruu u jeedaa mooye saasunbuu yidhi xaniifa wuxuu ku dambaabi biru'uusin madaxyo tubaacu waxdaha madaxyada keligood la iibiyo ee suuqa la soo dhiga hadduu cunaa buu ku dambaabi oo madaxyada keligood la iibiyaana waa madaxa lo'da ayada waa qadcanoo dee waa kan raas baa la yidhaahdaa saamuun baa cuni jire hadda waa kan hudheelladana lagu sameeya ragguna daldalanaya ka geelona waa la midoo isna muqmadii waxbaa laga jaraa walbaqari kalooda mooje kalooda toos waxaa seema la yidhaha saaqow kalooda ma la cunaa toos mooji ma aragan madax looyadna marka waxay leeyihiin culimmadu ruusil hanam qacan iyada waa soo gelaysaa ruusil ibil iyo baqarkan cala saxiix waa soo gelaysaa lian dalik walmutacaaraf laa biru'uusi tayrin waxuutin wasaytin wasaydin madaxii shimbiraha iyo madaxii kalluunka iyo madaxii ugaadha ma soo gelayaan dee madaxyo markaa iyagu gaar loo iibiyo ma lahaa ilaa bibeladin tubaacu fiihi mufrada bilaaddee lagu yahay madaxyadaasoo keliya hadduu joogo oo curfi ay tahay madaxyada yacni kalluunka iyo ugaadha iyo saydka iyo madaxyadooda la iibiyo kaa hadduu joogo uu ku damaabi kuwaa cunidiisa hadday dee farabadihiin oo ehelkeedu caado ka dhigtaan madaxyadii nicmoolayd oo kale ayuunbay la mid noqon walbaydu ukundi hadduu ka dhaartuu yidha wallaahi laa aakulu baydan buu yidhi ukun inaanan cunaynin ama inaanan yacni beed cunaynin yuxmalu beedka waxa lagu xambaarayaa oo uu noqonayaa oo hadduu cuno uu ku dambaabaya uu dhaartii jabiye weeye calaa baydin musaayilin mufaariqin beedka faaruqe ee ka soo baxa baa'idahu ka beedaynaya ee dhalaya filxayaati nolosha ka soo baxa waa maxay ka dajaaji mooye dee iyadoo nool bay beed ka dhigtaa wanacaamati gorayadiina waa la mid waxamaaminna waa la mid laa samakin wajaraadin ayagaa beedka kalluunka oo markaa dee laidlaaqa ku awruba horta beednimno loo fahmaya laa samakin laa baydi samakin kalluunka beedkiisa wajaraadin iyo ayaxa beedkiisa hadduu cuno ku dambaabi maayo leanna waxay leeyihiin ayaga marka ay dhintaan unbaa la jeexay oo laga soo saaraa laakiin ayaga oo nool beed ahaan kuma dhalaan iyagoo nool beed ahaan kuma dhalaan waa waxaynaan garanayno dee shimbirana maynaan dhaqanin kalluunna maynaan dhaqanin sideedabana dee qaarna beed bay xayawaanka dhalaan qaarna dee waxay dhalaan wixii aan beed ahayn markaa ka baxay والله والله اعلم الكائن وجهه